habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a ood ikaga imaanaysa washington waa habeen khamiisa bisha agosto sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo boggeena v o a somalicom idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo soo saarta qaraar maaliyadeed oo wax looga qabanayo cabashooyinka ay muddooyinkii dambe jeedinayeen ganacsatada magaalada muqdisho qaraarka iyagoo arrimo badan buu taabanaya arrimaha u taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyey aanay jirin oo curfi noqday dhaqan ka noqday oo khidmado iyo waxyaalo kharashaad loo bixiyey waxyaalaha howlfududaynta oo weligeedba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airboodka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto ganacsatadu ay had iyo jalaale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin cunayskaasi ka saaran yahay waan baadhnay
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha ay wajahayaan xubnaha iska soo dhiiba maleeshiyaadka ururka al-shabaab sida ay bulshada u dhex galaan iyo saamaynta ay ku yeelan karaan dhallinyarada weli kooxda ka sii tirsan hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga aani imaanaya cabsi badan baa jirtay amay dowladda ay kusoo qabataa oo t v kusoo hordhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee muqdisho ay ku bartaan isla markaana lagu dayacaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan dagaal maleeshiya beeleed ku dhex maray deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellaha hoose xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka barasaabka gobolka minnesota tim walls ayaa xaalad si rasmi ah u aqbalay magacaabista xisbigiisa ee jegada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka tim walls ayaa hadal ka jeediyey shirweynaha xisbigiisa ee ka socda magaalada jikago isagoo u mahad celiyey ergadii kasoo qayb gashay shirkan wuxuuna ku tilmaamay inay farxad kusoo kordhiyeen ololaha doorashada dhammaan waxaan halkan u joognaa caawa hal sabab oo qurux badan taasoo ah inaannu jecelnahay dalkan ayuu yidhi tim walls isagoo la hadlayay kumanaan ergo ah oo ruxaya calamo iyo astaamo kale oo ay taageero ugu muujinayaan walls waxa uu ka sheekeeyey waayihiisii nolosha iyo shaqooyinkii kala duwanaa ee uu soo qabtay sida macalinimadii inuu soo noqday tababaree kubadeed iyo weliba shaqooyin kale oo badan tim walls ayaa u mahad celiyey ergada shirka timid inay ololahani kusoo kordhiyeen farxad iyo nashaad cusub dad badan oo maraykana ayaan weligood maqal walls ka hor intii aanay kamala haris u xulan inuu noqdo musharaxa ku-xigeenka u noqonaya hase ahaatee markii uu ololaha kusoo biirayaba wuxuu si weyn u soo jiitay taageerayaasha taasoo keentay inuu si weyn u kaabo madaxweyne ku-xigeenka kamala haris oo hadda u ordaysa inay noqoto madaxweynaha bedeli doona jo biden madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala haris ayaa caawa soo xiraysa shirweynaha qaran ee xisbiga dimuquraadiga uga socda magaalada jikago haris ayaa jeedin doonta khudbadeedii aqbalista magacaabista madaxweynaha ee taariikhiga ah ee xisbigeeda haris ayaa la filayaa inay ka faa'iidaysato mid ka mida dhowr fursadood oo u haray si ay u soo jiidato malaayiin shacab maraykan ah oo khudbadeeda telefishinada caawa kala socon doona haris waxay soo bandhigi doontaa aragtideeda ku wajahan hogaaminta maraykanka gudaha iyo dibaddaba haris waxaa kaloo ay si kooban ula hadashay shirweynihii isniintii lasoo dhaafay markii ay u mahad celisay biden oo ay u dabaaldegaysay rikoorkiisa madaxweynenimo ciidamada israa'el ayaa duqeymo cirka ah khamiista maanta ah ka geysta marinka khaza iyo koonfurta lebnaan iyadoo hubanti la-aantu ay weli ka taagan tahay dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayay in xabajoojin lagaga hirgeliyo khaza wadaxaajoodayaasha ayaa ka shaqeynaya xalinta khilaafaadka u dhexeeya israa'el iyo kooxaha hubaysan ee falastiiniyiinta ee xamaas wakaaladda wararka ee falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo wafa ayaa sheegtay maanta in duqeynta ay israa'el ka geysata beyt lahiya oo ku taalla waqooyiga khaza in lagu dilo ugu yaraan koow iyo toban qof milatariga israa'il ayaa dhinacooda sheegay inay cirka ka duqeeyeen baqaar hubka ah oo ay xamaas ku kaydsato oo ku yaala magaalada khaza israa'iil waxay dhinaca kala sheegtay inay duqeyn ku dishay maleeshiyaad ku sugnaa bartamaha khaza duqeymo kale oo dhanka cirka ah ayaa lala beegsaday in ka badan toban goobood oo ku yaala koonfurta labnaan habeennimadii xalay ciidamada israa'iil waxay sheegeen in weeraradaasi lala eegtay goobo ay isticmaalaysay kooxda xisbullah halkaad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay soo saaray qaraar muhiim ah oo ku saabsanaa mamnuucidda in dakhliga dowladeed lagu shubo ama lagu hayo koonto bangi oo aan ahayn qasnada midaysan ee dowladda waxaa kaloo qaraarkani uu mamnuucay in la qaado lacaga aan ahayn kuwa sharciga ah ee lasoo marsiiyey hanaanka maamulka maaliyadda dowladda haddaba maxamed colaad xasan ayaa arrimahan ka wareystay wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxaa qaraarku uu muhiimadda ama xoogga saaraya
bismillahi raxmaan raxiim walaal waad mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed ayna dhegeysanaysana waan salaamaya walaal qaraarka golaha wasiiradu soo saareen runtii wuxuu daaran yahay qaraar ujeedadiisu tahay weeye in dadka soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan dadka ganacsatada ah in culaysyo haystay oo guun ahaa oo muddo jiray oo ay ka cabanayeen in lagu xaliyo lagana dulqaado oo la rabay in laga xaliyay ahaayeen oo ganacsataduna adeegsa dawladda ay muddo dheer uga caban jireen haddana ay usoo gudbiyeen in wax laga qabto marka runtii go-aanka xalay golahu qaatay waa go-aan kor loogu qaadayo xoojinta hanaanka maaliyadda ee dawladda xoojinta hufnaanta arrimaha maaliyadda iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha si arrimaha ganacsatada waajahaya caqabadaha ganacsatada waajahaya ee gudaha ka waajahaya si in laga fududaydiyo si ganacsigoodu ugu hawl yaraado dadka soomaaliyeed ee kama dambaysta wax iibsanayana ay wax ugu fududaadaan wa waa gartay ganacsato badan oo la hadalna waxay leeyihiin waxaana diidanayn ma ahayn canshuurta eh waxay ahayd canshuuro kala duwan iyo gacmo kala duwan oo maaragtay wax naga qaadaya marka qaraarka muxuu ka qabanayaa qaraarka iyagoo arrimo badan buu taabanaya labaanan u kala qaadaya arrimaha uu taabanayo arrimaha uu taabanaya waxa weeye arrimo aan hay-ado iyo sharci waajibiyey aanay jirin oo curfi noqday dhaqan iska noqday oo khidmado iyo waxyaalo kharashaad loo bixiyey waxyaalaha howlfududeynta oo weligeedba soo jireen ahaa oo dekeda iyo airboortka iyo guud ahaanba meelaha adeegyada lagu qabto ganacsatadu ay had iyo jalaale ka sheegan jireen inay ka saaran yihiin culayskaasi ka saaran yahay waan baadhnay darismin iyagaan warsanay meel kasta oo ay taabanayeen oo isla ay wax ka sheeganayeen si hoosaan u eegnay marka kuwaas dhammaantood meeshaan ka suulinay waana laga saaray qaraarka golaha wasiiradu wuu mamnuucay lacag aan sifo dawladeed lagu qaadin oo aan hanaanka maaliyadda soo marin in la qaadaba arrimaha noocaasana inay dembiye ka dhalanayaan baa la sheegay farsamada farsamo ahaanna waxaan fududaynay arrimaha businessyada iyo meelaha waxyaalihii keenayay inay dhacaan in qofku u baahdo in uu isfurdaamiyo ayaan saarooyinkaas ayaana meesha ka qaadnay maamul ahaan oo aanu toosinay marka arrimahaas dhammaantood galuhu waxay go-aamiyeen in ay mamnuuc tahay in laqaa in in la isticmaalo ama ciga qaado ciddii lagu arkana waxa ka dhalanaya saldambiyadyo iyo ciqaabeedyo marka kuwa walaal waa la xaliyey si hufan baa runtii aanu filaynaa in howlaha dawladdu ay u dhacaan oo arrimahaas o dhan loo fududeeyo wasiir waxaa kaloo jiray kontaraadyo iyo sharikado qandaraasya la siiyo oo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu ay siiso shaqooyin kala duwan qabta ganacsatadu ay ka cabanayeen in shaqooyinkoodii iyo adeegyadii loo sameyn lahaa ama hadday dekada noqoto ama erboorka noqoto adeegyadii loo fulin jiray ganacsatada adkeeyey cabashooyinka dhinaca qandaraasyada qaraarkani muxuu ka qabanayaa kontaragyada iyagana waa la furdaamiyey qaar badan baa meesha laga saaray oo loo arkay in baahidooda loo qabaa hadda aanay daruuri ahayn completely kuwa waa la baabiyey meeshaan laga saaray dekedaanay u badnaayeen inay ka shaqeeyaan waxaa kaloo jira iyaduna qaar kale oo hanaanka sharcigaa dib loogu soo celiyey oo la waafajiyey oo lacagahoodii oo dhan lagu soo shubay khasnada dawladda marka arrimihii ganacsadu ka cabanayeen annagu diyadda waxaanu saarnay waxaanu ka eegnay dhanka ganacsatadaanu ka istaagnay si loo fududeeyo ganacsiga si loogu sahlo ganacsatada inaan culaysiyo kharashaad dheeraada ku keeni karaa aanay dul korin oo marka u dambeysana qofka soomaaliga ah taabanaya marka walaal waxaan rajaynayaa in runtii dawladdu si xilkasnimo leh ay arrimahaas u daristay go-aamo masiriyalah u qaadatay runtii qaraarka shaxalay soole golaha wasiiradu qaateen qaraar taariikhiya oo dadka soomaaliyeed loogu hiiliyey ayuu ahaa marka qodobadii aad soo saartay qaraarkeena ku jiray waxaa ka mid ahaa in aanay jiri karin qasnad aan ahayn tan dhexe ee dowladda ee wasaaradda maaliyadda ay maamusho oo lacagtaa dadka laga qaadaya ama canshuur ha noqoto ama howlfudeen ha noqoto noocay doontaha loo dhigo lagu shubi karo marka meesha waxaa ka muuqanaya inay jireen waxyaabo ama lacago la bixin jiray oo ganacsada laga qaadi jiray laakiin wasaariyadaada maaliyadda aanay shaqo kulahayn oo gacantooda soo geli jirin sidaa baan u gartay
walaal xaqiiqadu waxa weeye de dalkeenu duruufuu soo maray duruufahaasi dhaqanay ka tegeen waxyaalo curfi iska noqday oo dadku marka qaar aad mooda inay uqaateen inay nidaam iyo sharci tahay baa iska jiray oo guun ahaayo weligood iska soo jiray laakiin sharciyo iyo hay-ado soo rabayna aanay jirin oo lala qaadi jiray oo si aan maxaan kudhnaa daas ornayn loo qaadi jiray ama sharci ahayn loo qaadi jiraa iska jir jiray ganaaxyo hay-adaha qaar ay kasoo rogaan oon soo marin hanaanka dakliga midaysan dawladda kusoo dhicin baa jiri jiray oo guud waxaasoo dhan baa xalay tole qaraarkani runtii uu meesha ka saaray marka wixii hadda ka dambeeya ma jiri doonto ama lama ogolaan doono inta uu khidmad iska jarto ama tacriiqad cusub soo saarto lacag ama cashuur ha noqoto ama khidmado kaleba ha noqotee aan hanaanka sharciga eh ma maamulka maaliyadda iyo hanaanka iibka qaranka midna aan aan aan waafaqsanayn in in cidi ku ku maareyso marka arrimahaasi waa arrimo sharcigeenuna dhigayo insaan loo maareeyo markaas waxaanu insoors garaynay oonu runtii xoojinay taakiidinay in aan laga leexan karin shuruucda lagu maareeyo arrimaha maaliyadda iyo iibka qaranka waxyaalihii ka dhicdhici jiray marka horeba dawladdu aanay raallida ka ahayn laakiin jir ayaad meesha ka saartay ayaa meesha laga saaray dhammaantood
kaasi waxaa uu ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi iimaan cige wuxuu u waramayey maxamed colaad xasan habeen wanaagsan meel walbaad naga dhegaysanaysaa deegaanka iyaaq bari weyne ee hoostaga degmada wallan weyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa saaka ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiyaad beeleed deegaanka kasoo jeeda wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan kasoo diray baydhaba iskorimaad hubaysan ayaa barqanimadii saaka wuxuu ka dhacay deegaanka yaaqbarweyne oo ka tirsan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose wuxuu u dhexeeyey dagaalka ciidamada koonfur galbeed iyo maleeshiya beeleed ismaare u taalay deegaanka yaaqbarweyne wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa sheegay howlgal lagu qaadaya ismaarooyinka inay ka fuliyeen waddada xidhiidhisa burakab iyo walaweyn islamarkaana ay ku qaadeen laba jidgooyo oo halkaasi yaalay
dagaalka maanta dhacay waa waa ogtahay beriyahan waxaan halkan u joognay in laga qaado isbaarooyinkii sharci darada ahaa oo deegaanadan ay dhigteen xildhibaano kamid ah baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanka hirshabelle ciidankii isbaarada laga qaadaya oo maleeshiyaadka ahaa waxay soo weerareen ciidankii booliska gaarka ahaa oo hoolihiisi amni sugidda ah ka waday wadadan dheer waana runtii de ciidan dad soo weeraray ay ahaayeen waana la iska dhiciyey deegaanadii isbaarada loogu talagalay in laga qaadana waa laga qaaday waa gartay marka khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay hadda khasaare ma jiro innaga waxaa naga dhaawacantay laba wiil ilaah ha caafiyo waa dhaawac fudud ayagana hal dhaawacahan kasoo qabanay dhaawacyadooda kale waa qaateen waa garta marka ma la qaaday isbaarooyinkii yaalay deegaankaasi isbaarooyinkii waa la qaaday hadda laba isbaaraa taalay marka waa la qaaday hadda waa lagu guulaystay isbaarooyinkii in deegaanka laga qaado xildhibaan daahir amiin jeeso oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa isla sheegay ciidanka koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadeen ciidamo macawiisley oo ku sugnaa deegaanka yaaqbarweyne kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda al-shabaab nimanka la yidhaahda koonfur galbeed oo la dagaalanka shabaab aan raalli ka ahayn oo muxuu ahaayeen ciidankii maxaawisleyda ee duufaanta sheekh xasan barsane weerar ku qaaday oo beryahan oo dhanba diyaarada isku soo daadguraynahay nimankaasa dagaal muxuuaha dagaal qabiilo hore u joogsadana soo cusboonaysiiyey ciidankii maxaawisleyda ee duufaantana weerar ku qaaday dee ilaahay ninkiis guul siiyaba waa waa hadda dagaalka wuu socdaa saakii shantiias bilowday ilaa hadda wuu socdaa muxuu ahaay saraakiishii oo waxaana horkacaya muxuu ahaay qabaa'ilaadka iyo iyo qabiilkan koonfur galbeed islahaysiiyey ayaa horkacooyo de ilaahay ilaahay ha qaboojiyo anigu hadda wax kaloo dhihi kara ma laha siyaasadda dowladda federaalka een ka shaqeeya waxa weeye in muxuu ahaay maxaawisleyda la dhiirigeliyo ee maxaawisleydiina la weerara ma ayna ahayn tiradana kuma ayna jirin marka koonfur galbeed ma ogolo ma ogolo in muxuu ahaay shabaab lala dagaalamo ma ogolo xaaladda deegaanka yaaqbarweyne waa mid degan haatan gaadiidka badeecooyinka ayaa dhibaato xoogan ku qabay jidgooyooyin yaalla inta u dhexaysa degmooyinka burakab iyo wallaweyn mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan idinla socodsiiyo oo hore uga tirsanaa al-shabaab ayaa tobaneeyadii sane ee lasoo dhaafay isku soo dhiibaya dowladda xubnahan isi soo dhiibaya ayaa u badnaa dhallinyaro barnaamijka bandhigga v o a waxaan toddobaadkan ku eegaynaa caqabadaha ay wajahaan xubnaha isa soo dhiiba sida ay bulshada u dhexgalaan iyo weliba haddii noloshooda cusub ay tahay mid soo jiidan karta xubnaha weli kasii midka ah al-shabaab cumar maxamed oo loo yaqaano abu ayaan waxa uu ka soo goosta al-shabaab sanadkii labadii kun iyo saddexiyo tobanka isagoo ku biiray sanadkii labadii kun iyo lixdii abu ayaan ka hor inta uusan ku biirin al-shabaab waxa uu ku noolaa yurub in muddo ah waxaana weydiiyey waxa ku dheliyey in uu ka soo goosto kooxdii uu ka tirsanaa ee beri u aaminsanaa qadiyadooda
runtii dadka oo xagga jooga oo badankoodii waxa waaye la jooga waxa waaye markaan dhexdooda aan joogno waan ka doodi jirnay waxyaabaha ee al-shabaab samaynayaan iyo waxyaabaha oo lidka ku ah diinta qaar badan waa wa caddeed in nimankaani ayna inxiraafeen oo waddadii diinta saxda ayn ahayn dhiigga muslimiinta ay qafiifsanayaan culummadii oo tawxiidkii diintii ay kasoo barteen sida cabduqaadir gacmey iyo titur axmed iyo eelaayeen culummadii kaleeta dhan oo diintaa kasoo baranay sida cumar faaruuq iyo umal iyo shibil iyo raggaas dhan way wada gaalaysiinayeen marka go-aanka markaa gaartay markii ina iskaga soo tegtid qaar badan dhex baa lagu qabtay oo la xerxiray oo la tacdiibiyey qaar badanna waxay ahayd way cabsadeen runtii xataa fu-aal shongalo wuxuu ka mid ahaa ragga oo kasoo horjeeday oo xarakada waxay samaynaysaa qalad waaweyn uu arkayay laakiinse cabsi uu ka baqayo iyo isagoo shamali madaxii saaran tahay ayuu ayuu ula joogaa oo ilaa haddana ula joogaa marka go-aanka markaa gaartid oo inaad kasoo baxdid aarabtid dadku way kala duwan yihiin qaar waxa waaye qaraabadooda ayaa dowladda ku jiro oo ay yaqaaniin ay soo waci karaan qaar qaraabadooda dowladda ku jiray waa u hanjibi jireen oo way kala dhinteen qaarna dadka ma yaqaaniin ani waxaa ka mid ahaa raggii oo sagaashankii yurub galay oo aana maxay ahayd halkaani dadna ka aqoonin iyaga oo keliya ayaa dadka aqaana waxa soomaaliya joogo dadka ka soo goosta al-shabaab ayaa la sheegaa in qaarkood ay soo wajahda halis amni oo ay ku ugaarsanayaan saaxiibadoodii hore ee ay ka soo baxsadeen mararka qaar ayay wajahaan halis ka badan tan saraakiisha dowladda waxaana ay kuwo badan ku qasabtaa in ay dalka iskaga cararaan sida uu sharxayo abu ayaan qaar badan sidaa kuu sheegay qabiilada qaarkood ay ka dhasheen culaysyo badan baa lasoo kulmay qaar badan waddanka waa iskaga carareen south africa iyo meelo kaleta ayay aadeen sidaa ku sheegay oo ilaa hadda qaarka ani xataa waxaa jirtay rag aan la imaaday markaa imaanaya maalinta imaanaya muqdisho oo ilaa hadda sida u carareen oo de waddanka dibadiis u tageen aan lugta waddanka soo gelin taana waxay ku tusinaysaa maadaama kuu sheegay waxa waye nasiib darada ka dhalata ee bulshada ee ka imaada weeyaan ibraahim aadan waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa uu ku biiray kooxda al-shabaab sanadkii labadii kun iyo lixdii wuxuuna ka soo goostay sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka kadib toban sano oo uu ka mid ahaa sidoo kale waxa uu ka soo shaqeeyey dhaqan celinta dadka ka soo goosta al-shabaab waxaana ibraahim aan weydiiyey sababta ay al-shabaab u bartilmaameedsadaan dadka ka soo goosta waxaan isleeyahay laba sabab ayaa u sababa sababka koowaad dadka xagga ka yimaada ama waa laba nooco horta waa dadna waa dad magaca lahaayo ama xilal sare meesha ka hayay oo shacbiyad lahaayo dad tiro badanle ay ku xirnaayeen bixitaankooda ay ka tagayaan marka saameyn buu dabcan yeelanaya qofkaas intuu jiro uu ka maqan yahay ayagu saameyntaana inay sii socotaan laga yaabaa si marka saameyntaa ama loo soo afjaro ama loo suurad suurad xumeeyo in qofka la dhaafiyo waa sabab sababka kaleetana waxaa la dhihi karaa de qof ku yaqaano oo ceebtaada iyo ammaantaada yaqaano saaad u fakeraysa iyo waxaad aaminsan tahayna garanaya haddana maalin cad intuu yidhi kuma qanacsanin sidaan aad u nooshahay waxa aad samaynayso saxnimadooda iyo dhinacii kale kaa aaday waxaa laga yaabaa in de qof kale oona aada ishayseen uu ka saameyn badnaado marka labadaas sababood baan isleeyahay waa laga yaabaa way u beegsana
cabdulaahi maxamed nuur agaasimaha hay-adda qaran ee tubsan oo ka shaqaysa ka hortagga iyo la dagaalanka xagjirnimada wuxuu sheegay in dadka ka soo goosta al-shabaab ay mararka qaar bartilmaameed noqdaan oo al-shabaab ay u arkaan in ay yihiin sida dad qiyaameeyey oo kale dadka iska caadiga ah ee ka shaqeeya hay-adaha dowladda iyo kooxaha kamid iyo qofka shaksiga kamid ahaan jiray ee ka tegay isu soo dhiiba dowladda intooda badan waxay khatar khatar ku yihiin qofka ka tegay inkastoo ay kusii xidhan tahay qofkaasi meelahu kasoo shaqayn jiray iyo shaqadu ay dhexdooda kasoo qabtay iyo xogta ama macluumaadka uu ka hayo marka waa waa waa dhacdaa khatara way dareemaan dabcan dee kooxaha argaxisaduna qof kastoo ayaga aan kamid ahayn ayaa ayaa dareemaya khataro amni laakiin dadka noocaas oo kala ahina kuwa sii jiraanoo waxay aaminsan yihiin qof ama xog ka haya ama khiyaanay ama ku ku caasiyey sidaasoo kale u arkaan waana waana waana dhici kartaa mararka qaar inay khataro amni ama ay soo wajahda yani shaksiyaadkaas kasakow in dadkani soo goosta ay wajahaan cabsi iyo halis ammaan dhanka kalena waxaa jirta cabsi iyo amni darro iyaga laftooda laga qabo iyadoo dad badani su-aal iska weydiiyaan haddii ay dhab tahay imaatinkooda iyo haddii ay dhici karto in al-shabaab ay soo dirsadeen oo mar uun ay qarxi karaan ama dhibaato kala geysan karaan abu ayaan ayaa aaminsan in aragtida laga qabo qofka ka soo goosta al-shabaab ay ku xidhan tahay eheladiisa wuxuuna sheegay in qaarkood ay u fududahay in ay dib u dhexgalaan bulshada lana aamino halka qaarna ay adag tahay oo ay waddankaba iskaga cararaan hortii dadka markay soo baxaan oo dhanka dowladda imaadaan kabacdi waxa waaye waaga ani imaanaya cabsi badan baa jirtay amay dowladda ay kusoo qabataa oo t v kusoo hordhigtaa wejigaaga dadka amniyaadkooda ka shaqeeya ee muqdishojo ay ku bartaan isla markaana lagu dayacaa qaar badan sidaa ku dhaci jirtay waagii hore maalmihii dambeetu way isbedeshay dadka markaa cabsi oo oo badan baa xoogga saarayso laakiinse dadka waa kala nasiib badan yihiin waxay ka mid tahay dadka soo baxayo waxay ku xiran tahay nasiibkiisa qabiilku u ka dhashay qabiilo waxaa jiro oo marka flexible ah oo dadkii xag ka soo baxay soo dhaweynayo xataa xildhibaanadooda soo dhaweynayo hogaasidooda iyo madaxdooda soo dhaweynayaan u fududeynayo inay broseska dowladda ee maraan isla markaana maxay ahayd u fududeynayo inay dowladda shaqo ka helaan qaar kooda xataa inay noqdaan maxay ahayd wasiiro ama agaasimiyaal sarsare qabiilo leh waxa waaye waxaa lagu dhahaa markaa imaadid sida aniga camal markaa imaada waxaa leedhahay markaan soo raadiyey siyaasiinteeda iyo dadkeyga markaan soo raadiyey waxay ugu dhaheen o xaggaas maa kimaa tahaa doofaar ma daahiro ibraahim aadan ayaa qaba in dadka ka soo goosta al-shabaab aysan halis gooni ah lahayn balse ay jiraan kuwa dadka ku dhex jira oo mararka qaar halis noqda dhibaatana geysan kara wuxuuna caqabad aan sal lahayn ku tilmaamay tuhunkaa laga qabo dadka soo goosta laba arrinba way jirtaayo dadka xagga ka yimaada shaqo la siiyaa iyo dadka xagga ka yimaada lama aamini karo soomaalida horta waa dad si u roon aan la garanaynin mararka qaarkood markaad u fiirsato laakiin mar walba sida saxda iyo waaqaca iyo sida ay wax yihiin un in laga raacdo ay munaasabka tahay dadka waa soomaali dalkuna waa dal soomaaliyeed dowladduna waa dowlad soomaaliyeed ruuxii markaa dembi mucayan oo lagu ogyahay oo si lafihiisa loo haysta la geray laakiin mushkiladda guud ee markaa taagan inay xalismataa iyo dalka iyo dadkay diintuba dan oogu jirtahay qof isaga sidiisii oo dantiisa a gaarka a raadsanaya wuxuu sheegayo wax hadda ma lagu dayan karo ama la qaadan kara maaha in dalkao dhan oo wada dowladdu ay ka wada taliso oo wadanku nabad noqdo oo kii beer qodan karana beertiisa qota kii ganacsi samaysan kara ganacsigiisa samaysto sida ummadaha kale adduunkuba ay u nool yihiin loo noolaado yaa qof walbaba maslaxadiisa gaarka iyo midda guudba ay ku hergeli kartaa haddii hadafka guud uu kaas yahay marka shalow saas ahaa iyo maantuu saa yahay iyo midna hadda in lagu mashquulo anigu aragti ahaan ma qabo waxaa kaloo anigu aan idhaahdaa wuu ahaan jirayba wuu ahaan jiray dembi maaha hadduu yahay baa dembi ah marka aaminaadda iyo aamina daridana mar haddaada soomaalida guud aad ka mid tahay marki haddii dembi nin qofkii dhib wada ama ayaga ha ka yimaado ama meel kale ha joogay qofkii dhib wada inuu dhib wadana muuqata dee heedaha ku shaqa lahoo wax ka qabta laakiin tuhmo keligeed see lagu aaminay iyo see lagu ahaan jiray iyo hadda su-aal waarid ahoo meesha imaanaysa inay tahay ilama aha dadkuna ilaahay ma simin qof walba itijaah iyo aragti buu leeyahay qof walba shar iyo kheerba waa ka suuroobaan marka dad aan weligood noqon baa dhibaato sameeya kuwa ahaan jiray baa dhib sameeya ninkii dhibta macsan isagu waa gaar wuxuu ahaan jiray iyo wuxuu hadda yahay wuxuu noqon doona midna kuma xirna marka ma dhihi karo labadaa su-aaloodba waxaan islehay wax hadda meesha imaan karo ma aha oo qofkii meesha ka yimaadaa shaqo helayo boqolkiiba intaa in la ego ay midda kale miyaynaan soomaali ahaynon xaq u lahayn mise waa wax dadka ka takooran oo kowkab kale ku nool iyo see lagu aaminay qofka xagga ka yimaada kii ka yimidoo iscadeeyo warkiisaba banaanka u yaalo dee mowqifkiisa wixii shaycad yihiin imisa boqolaal ahoo ka mid ahoo haddana aan mowqifkoodana caddaynino markay dhib geystaan keliya la ogaado marka dambe marka horena laga yaabo inay dadka u fiican yihiin loo maleeyo agaasimaha tubsan cabdulaahi nuur ayaa v o e da u sheegay in xubnaha ka soo goosta al-shabaab ay mararka qaar muhiim u noqdaan qaranka iyo hay-adaha amniga oo ay u adeegaan iyagoo adeegsanaya waayo aragnimadoodii ka mid ahaanshihii hore ee kooxda al-shabaab
waa mahadsanta horta muhiimadda ay u leeyihiin ugu yari waxay tahay in laga nabad galo waa markay ugu liitaan oo iyagu aynan qayb ka noqonin inay bulshada soomaaliyeed dhibaateeyaan tan labaadi waxay tahay inay noqdaan dad u adeega oo siyaabo kala duwan ugu adeega bulshadooda iyagoo ka faa'iidaysanaya khibradooda iyo aqoontooda ay uleeyihiin runtii dee saraakiil fara badana noo joogta maanta oo markii hore ka mid ahaa dadkaa la qalday maantana heerar kala duwan ka jooga nidaamka duuriga ee dalka ka jira hadday noqon laheed siyaasadda hadday noqon laheed maamulka hadday noqon laheyd amniga intubana runtii waxaan dhihi karaa waxay contributoreyaan ama ay uga qayb qaataan siyaabo kala duwan hadday noqon laheed siyaasadda hadday noqon laheed maamulka hadday noqon laheed amniga iyo iyo siyaabo kaloo kala duwan intaba marka rool in badan oo kamid a dadkii kasoo tegay rool aada u wanaagsan oo runtii muuqda ayay ku leeyihiin u adeegidda bulshada cabdulaahi meesha kama saarin in mararka qaar ay halisi ka iman karto balse waxa uu sheegay inay tahay mid aad u yar marka la eego tirada dadka isa soo dhiibay iyo weliba faa'iidada dalka ay u leeyihiin
waa mahadsanta falastiin dabcan xarumahan dhaqan celinta waxaa soo maray dad kor u dhaafaya sagaal kun oo qofood inta aan ognahay ama la xasuusto ama aan xogtooda hayno dabcan waa dhaceen waa run kaysasaas oo kale ah dad inta isusoo dhiibay dowladda maray habraacii dhaqan celinta ee haddana ku laabtay faralkii argixisada laakiin dadkaasi intooda badan waxay ahaayeen ama ay ahaayeen gebi ahaantood dad markoodii horeba isu soo dhiibidoodu aynan ahayn mid dhabax ama mid genuine ahayn oo ku talagalay inay iska dhigaan inay isu soo dhiibeen kadibna howlo kale ay fuliyaan dabcan waxaa laga yaabaa dad badan oo aragtidaas oo kale isku soo dhiibo markay yimaadeen oo ay xerihii arkeen oo dhaqan celintii mareen inay ka tanaasuleen inay noqdaan double agents ama ay laba wijiilayaan oo xagga xaggaba u shaqeeyaan inta badan xaggaas u shaqeeyaan laakiin inta aan xasuusano oo kaysaska dhacay ee la ogyahay ee inta la baaray la ogaaday inay saa wax u dhaceen waa waxaan gaarayn labaatan kays marka sagaal kun oo qofood oo la dhaqan celiyey oo yacni incidentiska dhacay ama waxyaabaha dhacay ama dadka dhaqan celintoodii si serious aan u qaadan oo wax ka soo laabteen waa wax aan gaarayn labaatan ruux dadka ka soo goosta al-shabaab oo iyagu leh noocyo kala duwan ayaa sidoo kalena waxaa jira kuwa kale oo lasoo qabto balse intooda badan la marsiiyo sharciga haddaba kuwa isa soo dhiiba ee soo gala gacanta tubsan sidee loo xaqiijiyaa inay ka tanaasuleen ama ay ka baxeen fakarkii al-shabaab ee ay qabeen waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha tubsan cabdulaahi maxamed nuur
dabcan waa marsan tahay waxaa jira dad xirfadlayaalah oo qaabilsan arrimaha dhaqan celinta iyo la socodka iyo muddada lixda bilood ilaa sanadka u dhexaysa dadkan xerihan ay ku sugan yihiin dadka qof kasta oo kamida waxaa la weydiiyaa markay u yaraato laba boqol oo su-aalood oo la weydiinayo saddex jeer oo kala duwan ama habraaca waxaa jira lagula socdo oo dadkana dad dadka baaraya ama su-aalaha weydiinaya ama xirfadlayaasha dadka la shaqeeya waa dad loo tababaray oo ay sahlan tahay inay gartaan qofka gaaray muddadii dhaqan celinta dhammaystay diyaar u ah dadkiisa inuu dib ugu laabto marka qaar waxaa dhacda dad muddadii loogu talagalay dhaqan celinta dhammaystay misena aan ka bixin xarumaheena oo ay u arkaan saraakiisha gacanta ku haysa shakhsiyaadkaas in ay u baahan yihiin muddo ka dheeri ah muddadii loogu talagalay in la dhaqan celiyo saas daraaddeed waxaa dhacda inay sii joogaan muddadii loogu talagalay in ka badan dagaaladii u dambeeyey ayaa waxay kordhiyeen tirada dadka ka soo goosanaya al-shabaab ee dowladda isku soo dhiibaya caruurta ayaa iyaga siyaabo gaar ah loola dhaqmaa oo meelo gaar ah la geeyaa sidoo kalena dumarka ayaa iyana meelo gaara la geeyaa dhaqan celinta xaqiijinta iyo dib ugu celinta bulshada ee dadka ka soo goosta al-shabaab ayaa ah howl aan sahlanayn waxaana sidoo kale looga faa'iidaysan karaa fursadaha ay helaan dhallinyaradaasi in laga dhigo mid ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro badan oo weli kooxda ku sii haray taasoo ku dhiirigelin karta inay iyaguna soo raacaan saaxiibbadooda sidoo kalena aqoonta kooxda ay u leeyihiin dadkan soo goostay ayaa waxaa ka faa'iidaysan kara hay-adaha amniga ee dowladda sida ay qabaan saraakiisha howlahan ku jira qaarkood intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a intaan mar kala kulmi doonnana nabadgel halkaad nagala socotaana waa v o e washington udaabulada ilaa iyo toban kun oo ciidamo ilaalo ah oo hubaysan bulshooyinka beeraleyda ah ayaa calaamad u ah dadaalka dowladda nigeria ay ku doonayso inay kula dagaalanto xaaladaha cunno yaraanshiyaha ee sii kordhaya ee dalkaasi dhibaatooyinka la xiriira cunnayarida ka jirta waddanka nigeria ayaa waxaa uga sii daray weerarada joogtada ah ee ka imaanaya burcadda xoololeyda iyo kooxaha kale ee hubaysan kuwaasoo halis ku ah beeraleyda waddankaasi warkan waxaa ka soo diray nigeria gibson emega waxaa soo koobaysa sahre cabdi axmed markii weerarada ka dhanka ah beeraleyda ay ku sii bateen nigeria oo dhan faadumo beelo oo degan deegaanka sokoto waxa ay ka tagtay beerteedii xilliga qaleelka beeraleyda yaryar ee bariiska masagada iyo digirta waxa ay la wadaagtaa khibradeeda beerashada ayadoo khatar joogto ahna ay ku jiraan During the, the dry season last year, I did not I did not plant anything because of this issue of insecurity.
xilligii kulaylaha ee sannadkii hore xataa waxba maanan beeranin arrinkan amni darrada awgeed waxa aan soo saari lahayn ee aan reerkayaga u adeegsan lahayn oo weliba suuqa u geyn lahayn dad kale ayaa ka faa'iidaysanaya waxa aan iibinayno way iibsan doonaan laakiinse hadda waxa ay la macno tahay haddaanan waxba soo saarin markaasi waxay la mid tahay inaanan awoodin inaan helno wax aan isticmaalno weerarada rabshadaha wata ee joogtada ah canshuuraha dhulka iyo sidoo kaleeta afduubka ayaa ku qasbay beeraley badan inay ka tagaan dhulkooda taasi oo sare u qaadaysa sicir bararka xagga cuntada ee ka jirta nigeria iyadoo laga jawaabaya taasi haddaba dowladda federaalku waxa ay ku dhawaaqday xaalad deg deg ah oo ku saabsan haqabeelka cuntada sanadka waxaana dhowaantan laga daadgureeyey dhulkaasi beeraleyda ku dhowaad toban kun oo beeraley ah oo ku kala baahsanaa sagaal iyo tobanka gobol iyo caasimada federaalka ee wadankaasi howlgalladooda ciidamadu waxaa ilaa iyo haatan dhulbeereedkaasi iyo dhexdhexaadinta colaadahaba qayb ka ah gaar ahaana meelaha ay ku faafeen iska horimaadyada beeraleyda iyo xoolo dhaqatada howlgalladooda ciidamadani waxa ay qayb ka yihiin xataa ilaalinta dhulka beeraleyda ee ay colaaduhu ka taagan yihiin si markaasi iska horimaadyada hubaysan ee beeraleyda dhexdooda xataa loogu helo markaasi jawi lagu dejin karo And I think it is a welcome development. We need to see. It has just been uh, started. We need to see.
beelo maybe waxa ay u aragtaa mar kale tallaabo wanaagsan arrintan waxaan filayaa in la soo dhoweeyey horumarka hadda waa la bilaabay marka waxaan u baahannahay inaan aragno laga yaaba in ay wakhti qaadato marka waxaan awoodnaa inaan ogaano saameynta isagoo xaqiijinaya u diyaargarowga ciidamada sidii ay u soo celin lahaayeen badbaadada cuntada ayaa babwale afalobi oo isagu ah afhayeenka ciidamada ammaanka ee nigeria iyo difaaca madaniga ah wakhtigan waxa uu yiri Our operatives have been on top of the game since the commissioning of the Agri Rangers Squad nationwide. The Agri Ranger is beeraleyda a nigeria well-seasoned waa inay helaan deen u dhexaysa shan ilaa iyo toddoba boqolkiiba sababtoo ah waxaan soo saaraynaa cunto sugidda cunnadana waa qayb weyn oo ka mid a horumarinta siyaasadda dowladda iyo hogaankaba sidoo kaleeta tadeke ayaa waxa uu ka digayaa in wax ka qabashada sababaha keenay nabadgelyo darrada bulshooyinka beeraleyda ah ay u baahan tahay dadaal joogto ah hay-adda cuntada qaramada midoobe u qaabilsan iyo beeraha ayaa sheegtay in labayo labaatan milyan oo reer nigeria ah ay wajahayaan cunto yari sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka iyadoo saadaashuna ay sare u kacayso islamarkaasina laga cabsi qabo in siddeetan iyo laba milyan ay noqdaan dadkaasi marka la gaaro sanadka labada kun iyo soddonka
mahadsanid sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi uu noo soo diray gibson imega noo soo jeedinaysay gobernatoraha gobolka minnesota tim walls ayaa aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku-xigeenka intii lagu jiray maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiga wariyaha v o eda kane farabot ayaa warbixintan ka soo diray chicago waxaana nala socodsiinaysa caasho ibraahim aadan furitaanka ah maalintii saddexaad ee shirweynaha qaran ee dimuqraadiyiinta ee shikaago ka socda ayaa senatarka maraykanka ee cory booker oo ka socda gobolka new jersey waxa uu sharaxay dulucda habeenka Welcome to night three. And tonight is.
ku soo dhowaada habeenka saddexaad caawana waa xorriyad iyadoo qaar ka mid ah barnaamijyadu ay siiyeen martidii hadlaysay fursado ay kaga hadlaan mowduucyo ay ka mid yihiin xuquuqda taranka arrimaha deegaanka iyo amniga xuduudaha ayaa inta badan fariimaha diiradda lagu saaray waxa ay dimuqraadiyiintu sheegeen inay tahay doorashada Kamala noofembar Harris for the people. And the other guy who's proved even more than the first go around, kamala harris waa dadka ninka kale ee la caddeeyeyna xitaa in ka badan intii ugu horreysay ee wareegga waa inuu yahay nin yidhaahda naftayda iyo aniga uun madaxweynihii hore ee maraykanka bill clinton ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadaha ka jeediyey fiidnimadii xalay clinton oo ka soo qayb galay shir kasta oo dimuqraadiyiinta ay lahaayeen tan iyo sannadkii kun iyo sagaal boqol laba iyo toddobaatankii ayaa ka soo qaatay khibraddiisa aqalka cad si uu u sharaxo sababta uu u aaminsan yahay madaxweyne ku-xigeenka kamala harris inay tahay doorashada ugu fiican ee madaxweynaha
will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears.
kamaala haris waxay ka shaqayn doontaa sidii ay u xalin lahayd mashaakilkeenna uga faa'iidaysan lahayd fursadaheenna u yarayn lahayd cabsideenna una hubin lahayd in qof kasta oo maraykan ah si kasta ha u codeeye uu helo fursad uu ku baacsado riyooyinkiisa laakiin wakhtiga ugu muhiimsan ee dimuqraadiyiinta waxay ahayd dhegaysiga guddoomiyaha gobolka minnesota tim walls kaas oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee madaxweyne ku-xigeenka
sharaf ay ii tahay noloshayda inaan aqbalo magacaabistaada madaxweyne ku-xigeenka maraykanka qaar badan oo ka mid ah dadka iyo kuwa shirweynaha ka daawanayay guud ahaan dalka hadalka wolls wuxuu ahaa nooc horudhaca
a town of 400 people. I had 24 kids in my high school class.
waxaan ku koray bot nebraska oo ah magaalo ay ku nool yihiin afar boqol oo qof waxaa fasalkayga dugsiga sare aan ku ahayn afar iyo labaatan carruura midkeenna ma tegin yeel laakiin waxaan kuu sheegayaa in aad ku korto magaalo yar oo taasi oo kale ah waxaad baranaysaa sida laysugu daryeelo midba midka kale wollis oo ah rugcadaa militari macallin hore iyo tababare kubadda cagta iyo kubadda kolayga ah ee dugsiga sare ee maraykanka ayaa iftiimiyey sida qaybahan taariikh nololeedkiisa gaarka ah ay ugu diyaariyeen nolol siyaasadeed
ciyaartooydaas iyo ardada ayaa igu dhiirigeliyey in aan u tartamo kongareeska waxay ii arkeen wixii aan rajaynayey in aan ku beero uheellanaanta danta guud fahamka in aan dhammaanteen arrintan ka wada jirno iyo in la aamino in qof keliya uu wax weyn ka beddeli karo
isagoo ahaa mas-uulkii ugu dambeeyey ee hadlay ayuu wolls calaamadeeyey dulucda xornimada habeenka
laakiin marka aan dimuqraadiyiin ahaan ka hadallo xorriyadda waxaan ula jeednaa xorriyadda aad ugu samayn lahayd nolol wanaagsan naftaada iyo dadka aad jeceshahay xorriyadda aad ku gaari karto go'aanada daryeelka caafimaadkaaga iyo dabcan xorriyadda carruurtaada inay aadaan dugsiga adiga oo aan ka walwalin in hoolka lagu toogtay dimuqraadiyiintu waxay soo gebagabaynayaan shirweynaha fiidnimada khamiistan caawa ah xilliga saacadda shikaago iyada oo la dhowrayo hadalka aqbalaadda murashaxa xisbiga oo ah madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris
warbixintii wariyaha v o e da kayn farabowt caasho ibraahim aadan caashicuud ayaa nala socodsiinaysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somalicom
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban magaalada nairobi waxaa noogu soo diyaariyey yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno cilmi baarista iyo daraasadaha ay sameeyaan dadka khubarada ama ardayda wax baranaysa ayaa waxaa door weyn ku yeeshay isbedelka tiknolojiyada casriga ee social mediaha iyo weliba markaa khadka si toosa online-ka loo adeegsanayo hase yeeshee waxaa soo kordhaya in ardaydu fikirkii iyo ka qaybgalkii faraha badnaa ee waxbarashada ay ku samayn jireen ay hoos u dhacday marka loo eego dadaalada ay samaynayaan tiknolojiyadu haddaba su-aasha dooda gaabane ku saabsantay waxay tahay aaladan electroniga iyo qalabkan internetka ma yihiin mid sidii la rabay cilmi baarista door weyn ugu leh mise waxay hoos u dhigtay fikirkii iyo maskaxdii ay shiilayeen dhallinyaradu waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qaybgelaya axmed maxamed aadan oo ogle loo yaqaano oo ka tirsan hay-adaha waxbarashada ee dalka kenya iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan labadaba waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa ogle aad aa umaasan tahay qodobkan markaan dul istaago faa'iido badan ayuu keenay internetka khaasatan xagga dhinaca waxbarashada tayeynta horumarka faa'iidada waxaa ka mid eh in ardayga uu heli karo in uu baaro mawduuca uu asaga maanta rabo inuu ka sameeyo baaritaanka horma loo sameeyey yaa sameeyey citationka iyadae jaamacaddee sameysay macalinkay sameeyey sanadkuu ahaa marka haddaan maanta u baahana maanta harvard inaan baaro publicationka ay sameeyeen researchka ay ka sameeyeen oan mawduuca aan raba aniga tusaale ahaan haddaan rabo tayada waxbarashadoo kale wadamada soo koraayo kale haddaan tusaale soo qaato markaan geliyo waxay ii sahlaysaa internetka inaan ka helo macluumaadka oo dhammaystiran oo eh sanadkii qoraalkan la qoray ciddii qortay waktigii la daawacay meeshii lagu daawacay iyo in xogtaan banaanka loo sii daan karo la ogolyahay inaan la ogoleeno wax badan ayaa laga faa'iiday internetka khaasatan dhinaca waxbarashada wuxuu sahlay hadda systemka hadda kenya u gurtay oo c b c ga wuxuu sahlay ardayga in maaragtay potentialka uu leeyahay ama cunuga maarata la diyaariyo asigoo yar hadduu daktar noqonayo hadduu i c noqonayo hadduu maaragtay isheeg art and culture aadayo miday noqotoba marka dhinac walbaba marka waxay aad u sahashay in ardaydu ay hataa online-ka ka bartaan macluumaadkii assignmentkii la siiyey ay soo baaraano ay ka soo doodaano qoraal ka soo sameeyaano citation ka siiyaano maxamed cali yaasiin waad mahadsan tahay horta sidaan ognahayba cilmi baaristan iyo marka la dhaho dhanka internetka wadamada horumaray way u sahlan tahay oo way ku fiican yihiin laakiin markaan ka hadlayna kenya waxaan aaminsanahay inay aada ugu adag tahay sababtoo dadku ma wada heli karaan kombyuutaradii ma heli karaan internetkii adi qalabkii ama tasiilaadkii ay u baahnaayeen ma heli karaan tusaaleahaan systemkan cusub ee kenya u guurtay c b c da waa tan hadda dadka badan ay ka cabanayaan oo gobolada qaarba la leeyahay inuu ka dhaqan galo way adag tahay marka anigu waxaan qabaa in qaabkii hore traditionka ahaa ee dadku ay horey u samayn jireen ay ka wanaagsan tahay sida hadda la damacsan yahay in waxbarashada iyo loo guuro tusaale ahaan xilligii covid nteen uu dhacay iskuulladu inta badan waxay noqdeen in online wax lagu barto dadku aad bay ugu dhibtoodeen qof walba wuxuu jeclaa inuu imberson noqdo ama galaaska uu ku noqdo marka taasna waan ognahayoo marka la dhahay waxa la barto macalinka iyo ardaygu inay isku imaadaan oo isku meel ay fariistaan wax dhaama ma lahan internetkuna ma ahan hadda mid dadku ay u sameeyihiin oo la wada heli karo waxaa halka loogu heli karo wuxuu yahay in ardayda la dhiirigeliyo oo lagu dhaho lahaansha u baahantihiin waxa adiga aada leedahay wixii isticmaal lakiin preferencing ku sameeyo maaragtay conceptka qaado laakiin luqadaada ama nidaamkaada ama fahamkaada ama tusaale adiga fahmi kartid ku sallay taa marka waxay ku sahlaysaa in hooshii aa qabanaysay hadda waxaa soo baxay barnaamij la dhahaa maarata artificial intelligence haddaan rabo maanta warbixin sida loo diyaariya haddaan geliyo bilow ilaa dhammada ayuu siinayaa laakiin su-aasha meesha taal waxay tahay habkii nidaamku u isiiyey mid ani anfacaya ma yahay anigaa la iga raba marka inaan la imaado system imbulte oo maaragtay local based solution ah wixii aan diyaarinayay ama baaritaankii ama qoraalkii ama xogtii inaan ku saleeyo waaqi xagada jiro iyo xaaladada jirto environmentkada aan joogno taas marka waxay sahlaysaa in maaragtay isheg aan maaragtay isha hawsha ay hor loogu socdo halka kalabad wuxuu noqon karaya oo kale sidaan sheegay dhiirigelinta iyo in qofda ardayda la dhahaa ama dadka cilmibaarista sameynayo ama dadka maarata xogtan baaraya ama xogtan ka shaqeynayo ama cadiyada ha noqdaano ama ha noqdaan ardayda ama jaamacadaha meel noqotabo in la siiyo maaragtay isheeg serviceska library oo kale qaybta online oo kale aad dadka uga anfaca bugaagta manhajka kala duwan ayagoo online ay ku jiraan bug inaad isagoo intaas kun maarata ishaqaadid micno ma samaynayso intaba technologiga iyo horumarka la gaaro waa najax maxamed cali haddaba isla su-aasha haddaan ku weydiiyo miyaanay teknolojiyadani sahlaynin fikirkii qofka siduu wax badan oo cusub u soo saari lahaa yaasin haddiiba sidaas aan u dhigno waaba sahli lahaa su-aasha ka horeysa waxay tahay horta carruurta ma wada heli karaan tusaale ahaan cunuga maanta ku nool baadiyaha wajeer ama gaarisa ama mondera ma heli karaa agabkii uu u baahnaa kombyutara hadday ahaan lahayd ama internet hadday ahaan lahayd ama smartphones hadday ahaan lahayd wax kastaba aan dhahno ma heli karaa jawaabtu waa maya marka waxay ku ficnaan lahayd intaanan la dhihin horta aan ilmaha barnaamijkaas aan u guurino reerka intaan la rarin ka hor waa loo sahmiyaa marka waxaa ficnaan lahayd bal in loo sahmiyo oo marka ilmihii ay wada heli karaan oo awooddaas ay leeyihiin kadib la dhaho hadda aan bilaawno siduu sheegay saaxiibkayba wuxuu yidhi qofku markuu rabo inuu research sameeyo bilaaw ilaa dhammaad uu heli karaa taas waa weaknesska ugu badan sababta wixii maskaxdiisa uu gelin lahaa ee wakhti uu ku qaadan lahaa bu wuxuu og yahay inuu caawa inuu fadhiisto daqiiqado uu ku helayo wixii oo dhan marka wax ma baranaya waxbuu koobiyeynayaa taasna waa dhibaatada ugu badan ogle waxaa su-aasha haddaan ku weydiiyey gobolkan waqooyi bari labadiinuba aad ka soo jeedaan markaas researchka ama cilmi baarista noocaan ee teknolojiyaga la adeegsanayo gaar ahaan curriculumka ama systemka cusub c b c ga oo kale sidee bay kula tahay inuu u shaqayn karo maadaama aan aanay technolojigaasi gaarsiisnayn ardaydiina ay ay ku kala nool yihiin gobollo kala duwan oo ku kala horeeya xagga technolojiyada
horta hadda tijaaba socotay oo in dhalinyaro mualif oo ka imaaday hinudistan uu la yimaaday system waxbarasho online ah inuu keenay oo maarata systemkii online-ka laga helaayo taas horta faa'iiday keentay faa'iidada waxaa ka mid ah ardayda hal ipad ay ardayda wadaagaan ama t v screenta loo dhigo solar loo geliyo macluumaadka loogu shubo darasaadkii oo diyaarsan oo internet telefoonka meel walba internet wayla telefoonka haddii internet isoo qabanayso qadka caada usoo qabanayo voiceka ah dhahtana waa soo qabanaya marka in tuulooyinka la saaro solar markii solarga la saaro haddana internetkii loo geliyo shirkadii lagala hadlo marka labadaa laisku helo t v screen hal xaba ah oo weyn oo macalinkii xogtii soo diyaariyay ama isagii nairobi joogo macalinkii xogtiisii si toosa meeshii looga fiirsan karo ama looga dhegaysan karo ama macluumaadka ardayda la wadaagi karo waxay sahlaysaa ardayda inay ay ka faa'idaystaan technology uga faa'idaystaan waxbarashadii iyo horumarkii la qabsadaan goboladii kale taas marka wax badan faa'iido badan bay keenaysaa aad ayaad umahadsantay kuwaas waxay ahaayeen axmed maxamed aadan ogle oo hay-adaha waxbarashada dalka kenya ka tirsan iyo najax maxamed cali oo isaguna warbaahinta ka tirsan labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodegaama inta aynu joogto intaynu uga kala hawada ku kulmi doono haddii ilahay raadli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o e ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber reediyo kulmiye f m ta sideed sideed reediyo risaala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o e haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m habeen wanaagsan dhegaystayaal markana gabagabada idaacadan kusii dhawaaneynaa dhinacii heesaha codka macaan ee najma nishaad heestii nafta
salala ku sugahaya qudarta si kinan saxahaani kaja kuu samirtaa kula saaka weli maanu sanadkeenu sadagaadhin sadagaadhin waana kuu salala ku sugahaya qudarta si kinan saxahaani samirtaa kula saaka weli maanu sanadkeenu sadagaadhin sadagaadhin sadriga digitaalka ma suushide sidan ku jeclahaanana saayide oo dareen salbiga ku siyaaday qalbiyaad sidato sidan ku jeclahaanana saayide oo dareen salbiga ku siyaaday qalbiyaad sidato surmi dhaafay waan ku siiyey ku siiyey nafte hasaqiirin waan ku saharay ku saaray boogayla saa'ir waan ku siiyey siya nafte hasaqiirin waan ku saaray ku saaray boogayla saa'ir soodkaga macaanigu seexi saarkaga ihaye sacadiitun kalgacay sugan baa igu saaqan uu siraadan kashooku siyaada sida ah wale sahal maaha suntiisu suntiisu kalgacay sugan baa igu saaqan uu siraadan kashooku siyaada saacba saac ka dambeeya sida ah wale sahal maaha suntiisu soorta daaya ka soo magasiinka samaleelay habeen baseegay oo jacayl sababtiisa aa ku soomay surbacaad mayare sigangaaray kalgacay sugan baa igu saaqan uu siraadan kashooku siyaada saacba saac ka dambeeya sida ah wale sahal maaha suntiisu suntiisu kalgacay sugan baa igu saaqan uu siraadan kashooku siyaada saacba saac ka dambeeya sida ah wale sahal maaha suntiisu suntiisu soorta daaya ka soo magasiinka samaleelay habeen baseegay oo jacayl sababtiisa aa ku soomay surbacaad mayare sigangaar
heestaasi najmanashaadna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo
oo jacayl sababtiisa aa ku soomay surbacaad mayare sigangaaray waan ku siiyey ku siiyey nafte hasaqay